ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james wan ayaa sheegay in kulanka la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka soomaaliya iyo heshiis laga gaadho muranka hanaanka doorashooyinka soomaaliya ergeyga ayaa sidoo kale xusay sida murankan muddada sanadka ku dhow soo socday uu u curyaamiyey adeegyadii kale ee muhiimka ahaa ee dowladda looga baahnaa waraysi dheer oo uu v o e da siiyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo soomaaliya ku saabsan falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay maadaama madaxdii maamul goboleedyada intooda badan iyo madaxdii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin magaalada muqdisho maxay tahay tallaabada xigta ee la fili karo Well, what's next, we hope, is that uh, these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. I think that's what the waxaa iga waxaanu rajaynaynaa in hogaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fadhiistaan howshoodana si dhaba uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka soomaaliyeed doonayaan wakhtigan waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay sebteembar toddoba iyo tobankeedii sannadkii tegay taasoo ah doorasho dadban inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo codda la gaari waayey haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorasho hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo waxaa la joogaa wakhtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiisa la gaaro amaba uu jabo doodahani waxa ay soo socdeen sideedii bilood ee ugu dambeysay haddana waa wakhtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hore loogu dhaqaaqi lahaa hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey
And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process.
qaar ka mida dadka soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aada adigu fududeynayso maxaad ka rajeynaysaa kulankaas meesha ma ka saari doonaa is-horfadhiga siyaasadeed Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so.
hogaamiyeyaasha soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah in ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gebagebo iyo go'aano wada jira waxaanu baaqi kusii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno in ay hogaamiyeyaashani awoodaan in ay kulmaan oo aan rajaynayno in ay heshiis gaari doonaan ayna gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hanaanka doorashada waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta waxaanu sii wadaynaa inaannu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hanaankan sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dabcan hogaamiyeyaasha maamul goboleed dalka madaxweyneyaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo kuwo kaleba waxaa kale oo aanu doonaynaa inaannu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tashiilaadka iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha waxaa kaloo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyuuradaha innagoo sidoo kalena bixinayna tashiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee muqdisho waxaa kale oo aanu amisom kala shaqaynaynaa sugista ammaanka marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadaladani ay hore u sii socdaan iyagooo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay sida ay isku raaceen siyaasiyiinta soomaalida
mr swan ayaan sidoo kale weydiiyey waan fahmayaa in un-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda balse ka goobjooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas-uul bay ka yihiin is-horfadhigan siyaasadeed I think that uh, there have been uh, obstacles along the way from many of the parties, uh, but it's important to focus now on the future and on getting uh, to this next critical stage. There is agreement.
waxay ila tahay waxaa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaasoo ka imanayay dhinacyo dhowra waxaase hadda muhiima inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladdan adag waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada sebtembar toddobiyo tobankeedii sanadkii lasoo dhaafay hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale haddii aan ku celiyo waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hogaamiyeyaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududdahay in ay gebagabo gaaraan taasoo u oggolaanaysa in ay hore u sii socdaan waxaana filayaa taasi waatan ummadda soomaaliyeed ay ka sugayso that uh, that they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them.
su-aal kaloo aan weydiiyey suwan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhexaysa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladan lagu jiro dalka ka dhici karta Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on uh, how those can be uh, addressed and alleviated. Uh, indeed, the level of mistrust, uh, the lack of confidence, uh, even anger and emotion among these leaders is troubling.
tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta kalsooni darrada carada iyo dareenka u dhexeeya hogaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hogaamiyeyaasha waddankan waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsoonayn waanan ogahay in aysan isku kalsoonayn waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusho doorashada taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan There are solutions. Uh, we've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that.
master swan ayaan weydiiyey ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeye uu dalku galo adoo xaadir ah haddii aanay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka I believe that uh, the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure, a failure of leadership, a failure.
waxaan aaminsanahay in shacabka soomaaliyeed iyo hogaamiyeyaashooduba fahansan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn fashil ku tahay hogaamintooda fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda waxaan hubaa hogaamiyeyaasha soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho in ay noqdeen hogaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda kuwaasoo awoodi waayey inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan waxaan rajo buuxda ka qabaa in hogaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fekerin inuu sidaa sameeyo were unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation.
waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay february sagaal iyo tobankeedii oo ahayd in dowladdu ay awood xaddaafa u adeegsatay dad mudaaharaad nabadeed dhigayay islamarkaana ay joojisay We and other partners uh, have uh, expressed our concerns over what occurred uh, on uh, the 19th of uh, February. Uh, we think it's been very positive that subsequent to that, uh, there has been uh, renewed uh, dialogue. Uh, aniga iyo saaxiibadeenna kaleba waxaanu muujinnay walaaca aannu ka qabno wixii dhacay sagaal iyo tobankii febraayo waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhexeeyey ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha laakiin sidoo kale waxaa ku lugla shakhsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha galmudug taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda But also, there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to james swan ayaan sidoo kale weydiiyey su-aal ahayd sida aada la socoto danjirihii xilkan kaaga horreeyay waxaa si fudud loogu eriyey inuu su-aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dowladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin soomaaliyeed xilligaasi taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya mase kaa hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan No, certainly not. Uh, when there are issues of uh, human rights uh, violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, uh, we absolutely continue to uh, document them, report them.
marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha amaba ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xorriyadda warbaahinta waxaan dhab ahaantii sii wadi doonnaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno islamarkaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno waan samaynay dhowr mar waanan sii wadi doonnaa inaannu samayno waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aannu gelayno xilli doorasho waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xorriyadda hadalka xorriyadda warbaahinta xorriyadda isu imaatinka iyo xorriyadda abaabulka in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo freedom of assembly, freedom of organization, uh, that all of these are, are protected uh, and respected.
mudana safiir wakiiladii hore ee qaramada midoobey ee kaa horreeyey sida axmed duu walad cabdalla ambasator mahiiga iyo nicholas kay waxay gacan ka geysteen hayaan siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guulo ka gaareen dadka soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo soomaalida aada uga tegaysaa Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of uh, peace and uh, democratic progress and stability that allows this country to progress. And that's really what we are hagaag anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaara oo la igu soo xusuusta ka tago waxa aan danaynayo waa in hogaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan xasillooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno waa hogaamiyeyaasha soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda soomaaliya ee tobanka labaatanka iyo soddonka sano ee soo aadan markaasoo la weydiin doono maxaad soomaaliya u qabateen muxuuse ahaa mustaqbalkii aad soomaaliya gaarsiiseen labada kun iyo koob iyo labaatankii But really, th this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, uh, in 10 or 20 or 30 years when their uh, grandmothers and grandfathers and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021?
ugu dambayntii aan kula kaftamay intii aada joogto soomaaliya ma barata erayo ama jumlada soomaali ah Uh, well, I'm sorry to say that uh, I'm spoiled by the high quality of lin- linguistic skills by, by most Somalis uh, who know many languages uh, and uh, often are able to speak with me in English. I also appreciate.
waxaan dhihi karaa waxa ay soo jiitay tayada sarrayse ee dhanka luuqadaha ah ee qaar badan oo soomaalida ahi ay leeyihiin kuwaasoo weliba yaqaana dhowr luuqadood waxaana ay marar badan igula hadlaan ingilish waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii oggolaada in uu qof soomaali ah iga turjumo inta aan hadlayo waxaan bartay dhowr erey iyo jumlado fara badan oo soomaali ah waxaanse ugu jeclahay mahmaahda tidhaahda far keliya fool ma dhaqdo oo muujinaysa midnimada iyo wanaaggeeda waxaan kaloo bartay soomaaliya ha guulaysato Vosapi moko, ekoki kosukula, elongite. It's exactly the same thing. One finger cannot wash your face. So I think it's a good uh, a good uh, uh, proverb.
Yeah, it is.
The other one, maybe just to say, um, is uh, Somalia ha gulesato.
dhegaystayaal qeyb kale oo ka mida waraysigaasi james swan waxa aad ku dhagaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda